بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الدرس الحادي عشر ودرسه كولتونات الأصل الثاني أصل كي صدحات أي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها صدح لي أصلها المسوشي أغني وواجب كاهد قفك إسلام كانوا برطه وأنا صدح لقبر القوة الدين يبين نري من ربك ومصامر لي معرفة الرب الأصل الأول بها معرفة الدين الإسلام نوحي نقصها من أصل كلابات asalka saddexaad marka waxa weeye macrifatu nabiyukum muxamed sala allahu calayhi waalihi wasalam waa macrifatu nabiy macrifatu rasuuli illahi sala allahu calayh waalih wasalam waajib marka qof walba waxaa ku ah inuu barto oo la yimaado leannahu qabrigaa lagu weydiinayaa qaala sheikhu marka wuxuu yihi raximah llah alaslu thalith macrifatu nabiyukum muxamed muxamedin sala allahu calayh waalih wasalam macrifa in loo yeesho nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wa huwa nebi maxamedna waxa weeye muxamed ibnu cabdillaahi ibni cabdilmualib muxamed waa magaciisa kunyadiisana abulqaasim baa la yihahda muxamed waa n magaciisa mashhuurka ah laakiin magacyo badan buu leeyahay sida imaam albukhaari uu wariyey oo nabigu waa xadiis ku sheegay inuu magacyo kala leeyahay oo waxa weeye siirada lagu barto wahuwa muxamed ibna cabdillaah aabihii cabdillaahi baa la ohan jiray cabdillaahi ibna cabdilmualib waa awowga cabdilmualib marka waa muxamed ibna cabdillahi ibna cabdilmualib bn haashim bin haashim wa haashim min quraysh haashim waa jilibka ugu hooseeya nabiga calayhi salatu slam jisida ugu hooseysa tee bani haashim waana awowgiisa labaad oo cabdulmualib ayaana haashima marka waa awowgiisa labaad waa jisida ugu hooseysa wa haashim min quraysh qabiilada quraysh buu ka mid yahay haashimna oo jifidaasi qabaalka quraysh bay ka mid wa quraysh nimanka la yihahdo wa qurayshin quraysh nimanka la yihahdo min alcarab carab bay ka mid yihiin carab asalkooda waa min duriyati ismaaciil nabiyullaahi ismaaciilna waxaa dhahay nabiyullaahi ibraahim nabiyullaahi ibraahimna carab ma ahayn ee wuxuu ka yimid baabil oo carabta waxaa la odhan jiray dadkan yaman iyo dhankan deganaa oo waxa weeye ayaa la odhan jiray laakiin markii maka uu dejiyey oo cidlo ah ismaaciil iyo hooyadii haajara qabiiladii la soo degtay baa carabiga ku hadli jidhay jursan baa la odhan jiray xaggaa iyo yeman bay ka soo guureen iyagii uu ka guursadoo ku koray oo waxa weye ka mid noqday markaasuu carab noqday waa caraboobay marka laakiin asal ahaan halkaasi ka yimaadeen nabiyullaahi ibraahimi baabiri bay ahaayeen oo ciraaq iyo halkaas ka yimaadeen marka waxa uu yihi wa quraysh min carab min alcarab carab bay ka mid yihiin waalcarabu min duriyati ismaaciil carabtaan maanta la yaqaano quraysha waxa weeye waa duriyadii nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam ismaaciilna waa ismaaciil ibni ibraahim alkhaliil ibraahim nabiyullahi ibraahim khaliil araxmaan waxa weeye ayaa dhalay waa wiilka ugu horreeyey oo u dhashay oo ismaaciil haajar ayaa u dhashay isxaaqna waxaa dhashay maaragtay saara ayaa u dhashay oo ka dambeeyey calayhi ay nabiyullaahi ibraahim dushiisa wa calaa nabiyina iyo nabigeena nebi maxamede labadoodaba dushooda ha ahaato iyo nabiyullahi ismaaciil be afdalu asalaati wassalaam waxa weeye salaam oo loo duceeyo iyo salaam nabadgelyo dushooda ha ahaato walahu nabigu min alcumri cumrigiisa da-diisii waxay ahayd buu yidhi halaathun saddex wa situuna sana waa markuu dhintay lixdan iyo saddex sano ama saddex iyo lixdan sano qof walba su u yaqaan ayuu nabigu ku dhintay calayhi salaatu wasalaam minhaa ay min hada alcumri cumrigaa marka la qaybiyo arbacuuna qabla anubuwa afartan sano nebinimada ka hor bay ahaydoo markuu afartan sano gaaray baa nebi laga dhigay wa halaatu wacishruuna nabiyan wa rasuula saddex iyo labaatan sanona nebina waa ahaa rasuulna waa ahaa nubbi'a waxaa nebi uu ku noqdo nebinimada lagu bilaabay qowluhu tacaala fii suurati iqra iqra bismi rabbika aladii khalaq onodan wa ursila waxaana lagu diro rasuul lagaga dhigay bilmudasir iyo yaa ayuha almudasir waynoo imaan doonta wa qowluhu buu yihi marka shiikhu wuxuu yihi wa baladuhu beledkiisii oo macnaha magaaladii uu nebigu ku dhashay oo uu deganaan jiray maka waa maka weeye wahaajara wuxuu u haajiray ila almadiina madiinana waa u haajiray bacatahu allahu halkaa marka intaa aan sharaxno horta inta aynu taa u gelin intaas aynu sharaxno oo waxa weeye aynu caddayno bal nebiga calayhi salaatu wasalaam qaab cinaayihiisii abtiriskiisii iyo waxa weeye meesha uu waxa weeye ka yimid wa awlan sharaxa sheekh cuthaymiin raximah allahu tacaala ayaynu soo qaadanayna waxa uu yihi sheekh cuthaymiin raximah allahu tacaala waama macrifatu nabiyi sala allahu calay wasalam fatatadamanu waxa ay keensanaysaa khamsata umuur shan arrimood waa sidii awal aynu ku wadnay oo waxa weeye markaynu ilaahay baranaynay alimaanu billah afar u qaybinaynay haddana rusushi saas oo kale marka nebigana calayhi salaatu wasalaam markaad baranaysid shan arrimood inaad baratid alawal macrifatuhu macrifo inaad u yeelatid nasaban horta nebiga calayhi salatu salaam nasabkiisii fa huwa ashrafu nnaasi nasaban waa kan dadka ugu nasab wanaagsan fahuwa haashimiyun qurashiyun carabiy waa reer bani haashim oo waa nimankaas waxa weye ugu wanaagsanaa quraysh ayuu ka dhashay waa qurashio qabaa-ilkii markaa jira quraysh baa ugu fiicnaa carab weeye waxa weeye iyagaa dadka ugu wanaagsanaa ama magaciisa fahuwa muxamed bni cabdillaahi bni cabdilmualib bni haashim ilaa aakhir maa qaalahu shaykh inta uu sheegay taas waa midda koowaad marka nasabkii nabiga calayhi salaatusalaam aabihii waa cabdullaahi isagoo saqiiroo uurka hooyadu ku jiruna dhintay marka cabdullaahi bni cabdilmualib bni haashim suu u socdo oo quraysh u socdo waxa ay galaan adnaa oo waxay culimmadu isku itifaaqsan yihiin nasabka nebiga ilaa laga bilaabo magaciisa ilaa iyo cadnaan ninka la yidhaahdo inaan wax inqidaaca ku jirinoo toos buu yahay abtiriskiisu xiriirsan yahay laakiin cadnaan baa waxaa la isku khilaafsan yahay cadnaan ninka la yidhaahdo ma ismaaciil baa dhalay oo wiilkii ismaaciil miyaa mise awowu u ahaa koowaad mise awow labaad buu u ahaa arrimahaasa la isku khilaafsan yahay calaa kuli xaal laakiin waxaa la isku itifaaqsan yahay cadnaan inuu yahay min duriyati ismaaciil ama ha dhale ama wiilkiisii ha dhale taas waa la isku itifaaqsan yahay haddaba nasabka nebiga calayhi salaatu wasalaam waa nasab xiriirsan oo aan wax haba yaraate ee ayna ku jirin haba yaraatee wax maaragtay khilaaf athaani waa macrifatu macrifatu sinihi da-diisi in la barto iyo meeshii uu ku dhashay inaad baratidu waay waa makaanu wilaadatii boos uu ku dhashay iyo meeshuu ku haajiray marka shiikhu raximah llahu tacaala baa inoo cadeeyeyo wuxuu yihi walahu min alcumri nabiga da-diisi waxay ahayd lixdan iyo saddex sano wuu sheegay wa kabuu ku dhintay wa baladuhu maka marka lixdan iyo saddexdaasaa laba loo qaybinayaayo qabla anubuwa iyo bacda anubuwa afartan sano maalintuu nebi ahaabaa laga dhigay isagoo afartan jira baa nebi laga dhigay saddex iyo labaatan sanona wuxuu ahaa nebi iyo rasuul beledkiisu waa maka waa beledullahi alxaraam waa makuu ku dhashay nabiga calayhi salatu wasalaam konton iyo saddex sanuu ku gaaray isagoo meelle ka aadin oo waxa weye afartankii sanoo horena waa joogay saddex iyo tobankii sanoo dambe oo intuuna madiino soo aadin hijrada ka horna wuu joogay waka wahaajara ila almadiina madiine ayuu uhaajiray nabigaa madiine u bixiyey yasrib baa la ohan jiray niman ansaaraa deganaa oo asalkoodu carab ahoo yaman ka soo jeeda ayaa deganaa iyo yahuud la deganayd marka yasrib baa la ohan jiray nabigaa madiine iyo daaba iyo u bixi oo magacii ka bedelay faqad waxaa xaqee markaa wulida bimaka maka ayaa lagu dhal wa baqiya fiiha alaaan wakhamsiina sana konton iyo saddex sanuu joogay uma haajara ila almadiina fabaqiya fiiha cashara siniin toban sane ayuu joogay uma tawafaahu llahu subxana watacala fiiha fii rabiici lwal bisha rabiici lwal la yihahda sanadka ixdaa cashara bacda alhijra leanna taariikhda islaamka waxaa laga soo bilaabaa maalintii nebigu uu ka soo baxay maka ayaa kow laga soo tiriya lama tiriyo saddex iyo tobankii sanoo hore uu maka joogay hijra taariikhda hijriga marka halkaasa laga tiriya marka nebigu toban sano markuu joogay madiina oo la geli lahaa sanadkii koobiyo tobnaad ayuu markaa dhintay oo waxuu ilaahay oofsaday halkaana waa qodobka labaad marka hore waxaynu baranay nasabkiisii marka dambena waxaynu baranay da'diisii iyo magaalada ku dhashay iyo magaalada uhaajiray iyo da'dii aynu baranay athaalis midda saddexaad waxaynu baranaynaa macrifatu xayaatihi annabawiya xilligii uu nebiga ahaa imisay ahayd waxay ahayd saddex iyo labaatan sano ayuu waxa uu ahaa nebi iyo rasuul faqad uuxiya ilayhi nebiga waa loo waxyooday walahu arbacuuna sana isagoo afartan jiraa loo waxyooday kamaa qaala axadu shucaraa'ihi sida ay qaarkood yidhi uu u gebiyi jiray xasaan iyo raggii gabayadii nabiga ammaani jiray baa yidhi waatat calayhi waatat calayhi arbacuuna faashraqat ay nebinimadii baa u timid isagoo afartan jira faashraqat waxaa dushiisa ka ifay shamsu nubuwati minhu fii ramadaan bishii ramadaan ayaa lagu bilaabay marka afartan sane ayuu jiray maalintii nebiga nebi laga dhigay araabic waxaynu baranaynaa bimaada kaana nabiyan wa rasuula muxuu nebi iyo rasuul ku noqday faqad kaana nabiyan markuu nebi waxaa laga dhigay sida shiikuba sheegay markay soo degtay qowluhu tacaala iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam fii suurati qalam shantaa ayadoo ugu horeysa ayaa nebiga calayhi salatu salaam nebi lagaga dhigay nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo waxa weye qaarixiro isaga cibaadaysanaya ayaa malaku jibriil u yimi nebigaa sheegay oo waxay caaishaa warinayso oo xadiidkii dheeraha nebiga waxaa la jecelaysiiyey inuu waxa weeye inuu ka dhex baxo mushrikiintii oo xaggaa intuu iska tago uu ilaahay iska soo caabudo bannaan isaga baxo buuraha markaasuu isagoo saa iska ah saad buu ka qaadan jiray khadiija bintu khuweyla oo xaaskiisii ahay radia allahu canha isagoo halkaa godkiisa iska jooga ayaa markaa malagii u yimi jibriil wuu ceejiyey dhuuntuu qabtay wuu sii daayey iqra buu yidhi akri markaasuu y maa ana biqaari nebigu ana waxba ma akriyo huu nebigu waxna ma akrin jirin waxna ma qori jirin ummi buu ahaa qofku hooyadiisay ku dhashay waana ammaan bay nebiga u ahayd laakiin innaga inaynu waxbaranno ayaa waajiba jahliga laga tago waxama akriyo buu yidhi haddana wuu ceejiyey haddana wuxuu yidhi akri waxama akriyo markii saddexaad buu intuu ceejiyo sii daayay buu yidhi iqra bismi rabbika aladii khalaq akri isimka ilaahay aladii khalaqa allihii abuuray wax walba khalaqa alinsaana dadka abuuray min calaqin wax yaroo canduufo hiliba ka abuuray iqra akri warabuka alakram allahaagii karaami waxa wanaagsanaa aladii callama bilqalam allihii baray dadku inay wax qoraan callama alinsaana maa lam yaclam dadkana baray waxayna garanaynin marka waa nebinimo lama dhihin dadka gaarsiiya adigu akri baa la yidhi waa nebini baa la yidhahdaa marka nebi iyo rasuulna sheegaynaa waxa u dhexeeya uma kaana rasuulan wuxuu u yimid khadiijo miduu joogay uu iska joogay waatuu cabsaday waatay khadiija u geysay waraqat ibnu nowfal waa kii u caddeeyey in nebi laga dhigay waraqat ibnu nowfalna wuxuu ahaa khadiijadana adoorkeedoo gaboobay oo caalim ahaayo diintii tawraad wax ka yiqiinay mar alle markii u geeyey buu yidhi nebi baa lagaa dhigay waxyi baa kuu imaan doona waa jibriil ninka kuu yimid waa naamuus ay jibriil waa kii nebi muuse u yimid weeye maalintii dambe ayuu haddana wuxuu arkay markuu muddo joogay jibriil buu arkay suwaa cabsaday guriguu yimidoo waa isdeday markuu isdeday baa waxyigii kusoo degay yaa ayuha almuddatir kaagaan isdedayow qum faandir qum istaag faandir dadka u dig warabbaka fakabir rabbigaagana weyne wa iyaabaka faahir waxa weeye acmaashaadana ka ahir iyaabka acmaashana waa la yidhahdaa dharkana waa loo jeeda marka labadaba waa noqon kartaa shiiku laakiin acmaashu ku fasiri doona marka waa iyaabaka iyo acmaashaada ka dahir xumaanta amase dharkaagaba daahiriyo si aad ilahay ugu tukatid wrujza rujzigu waa asnaamta wey fahjur ka dheerow qaabka looga dheeraanayana shiikhaa inoo sheegi doonaa waa in banaanka laga maro oo la caabudin walaa tamnun tastaktir walirabbika fasbir intaa markay marka soo degtay rasuul buu noqday leanna maxaa la yidhi qum faandir baa layidhi istaag baa layidhi faqaama nabiyu sala allahu calayh waali wasalam faandara qowmahu nabiga calayhi salatu salaam waa istaagay dadkiisiibuu u degay amarkii ilaahay buu qaatay dadkiibuuna u degay u digay dadkii ayuu u digay tawxiidkiina gaa muxuu yahay farqiga marka rasuul iyo nebi udhaxeeya culummadu waxay yidhahdeen farqigu waxa weeye sida sheekh cuthaymiin baa caddaynayo farqiga udhexeeya waxa weeye annabiy waxaa la yidhaahdaa nebi waxaa la yidhaahdaa oo ahlucilmigu siay ku tilmaameen wuxuu yihi sheekh cuthaymiin walfarqu bayna arasuuli waannabiyi kama yaquulu ahlucilmi ana anabiya nebi waxaa la yidhahdaa huwa man uuxiya ilayhi kii loo waxyooday bisharci diin baa loo waxyooday sidaa hadda iqra inta nebiga loogu waxyooday aan la odhan ono dadka gaarsii ilaahay baa u waxyooday walam yu'mar lamana amrin bitabliiqihi inuu dadka gaarsiiyo nebi weeye lamana amrin inuu dadka gaarsiiyo dacwadu waa u furan tahay oo waxa weye dacwada wuu gaarsiiyaa sidii nabiyullahi ibraahim iyo laakiin inuu dadkii la jihaado oo la dagaalamo lama amro warasuul waxaa la yidhaahdaa man uuxiya ilayhi kii la amray ha man awxa allahu kii alla u waxyooday ilayhi bisharcin sharciga loo waxyooday wa umira waxaana la amray o ilaahay amray wa amara allahu bitabliiqihi waalcamal bihi inuu dadki gaarsiiyo ku camal falo dadku ku camal falaan qofkii diida uu ku jihaado la dagaalamo ayaa la amray marka culimmadu waxay yidhahdeen marka fa kullu rasuulin nabiyun qof walboo rasuul laga dhigay nebina waayi sababtu waxa weeye ee marka hore waa loo waxyooday haddana waa la amray inuu dadka gaarsiiyo wixii loo waxyooday marka waxa loo waxyoonayo waa isku mid waa diintii laakiin tabliiqii bay ku kala duwan yihiin walaysa kullu nabiyin rasuulaa bay dheheen nebi kasta rasuul maaha hadda nabiyullaahi yacquub calayhi salaam nebi buu ahaa inuu cid gaarsiiyo dacwo oo la dagaalamo jihaad ku qaadana laynooma sheegin nebiyo badan baasaa nabiyullahi ismaaciil nebiyo badan amaa nebigii nebi muuse iyo rasuul marka waa ka duwan yahay rasuulku saasay darajadaas ay isdheer yihiin alkhamis marka halkaa waxaan ka qaadanaynaa nebigeenu nebina waa ahaa rasuulna waa ahaa alkhamis waxa weeye bimaada ursila maxaa lala diray walimaada maxaana loo diray sababtu maxay sheekh cuseymiin baa ka jawaabo wuxuu yidhi faqad ursila waa la diray bitawxiid illaahi tawxiidka ilaahay baa lala diray tacaala kor ahaaye wa shariicatihi iyo shariicadiisa inuu waxa weeye almutadamina lificli lma'muur wa tarki lmaxduur diintaasaa nebiga lala soo diray sababta loo soo dirayna maxay tahay raxmatan lilcaalamiin naxariis ilaahay uu dadka ugu naxariisanaya ilah baa yidhi wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin ha inuu dadka ka saaro liikhraajihi liikhraajihim inuu ka saaro dadkii min dulmati shirki shirkiga mugdigiisa iyo gaalnimadii iyo jahligii oo u saaro ilaa nuuri alcilmi waaliimaani waaltawxiid taasaa lala soo diray nebiga calai slam marka haddii lagu yidhaahdo nebiga maxaa lala diray sababta loo dirayna maxay ahayd maxaa lala diray waxaad ku jawaabaysaa diin iyo caqiido iyo tawxiid baa nabiga lala soo diray sababta loo soo diray maxay ahayd raxmatan lilcaalamiin naxariis ilaahay dadka u naxariistay si uu uga saaro dadka mugdiga shirkiga iyo kufriga iyo gaalnimada iyo waxa weeye jahliga uu u saara markaa diinta ilaahay tawxiidka iyo wanaagga si ay u gaaraan maqfirada ilaahay oo ilaahay ugu naxariisto haddaba shantaa arrimood ayaa macrifada nebiga lagu baranaya shantaas ayaa loo baranayaa oo qofkii aqoon ugu yeelanaya midda koowaad nasabkiisaa baranaysa waa tan koowaad tan labaad waxaa baranaysaa sanadkiisii da-diisii iyo meeshuu ku dhashay iyo meeshuu uhaajiray baad baranaysaa tan saddexaad waxaad baranaysaa xayaatadiisii sida ay u qaybsanto da-diisii intuu maka joogay iyo intuu maaragtay joogay intuu nebi ahaa iyo intuusa nebi ahayn ayaad kala baranaysaa tan afraad waxaad baranaysaa nebi muxuu ku ahaa oo nebinimada lagu bilaabay waa suuratu iqra rasuulna maxaa lagu bilaabay waxa weye yaa yuha lmudair shan waxaad baranaysaa bimaada ursila maxaa nebiga lala soo diray walimaada maxaa sababta loo soo dirayna maxay ahayd waka saa daraaddeed marka ayuu saa sheikhu ugu cadeeyey matnigana waa inoogu cadeeyey aan usoo noqono marka matniga waxa yihi shiikhu raximah llahu tacaala bacatahu allahu haddau shiikhu ka jawaabayaa marka sababtii nebiga loo diray oo waxa weeye wixii lala soo diray bacatahu allahu alla waa soo diray binadaarati isagoo u digaaya ka digaaya can ishirki shirkiga ka digaaya wayadcuu ugu yeeraaya dadka ila tawxiid tawxiid buu dadka ugu yeeraayey waka shirki buu ka digaaya oo dadkiibuu shirki uga digay war shirkiga iska daaya tawxiidkiina waa u yeeraaya oo tawxiidka qaasuu leeyahay ifraad ullahi tacaala bilcibaada weeye ilaahay keligii caabuda ayuu adkii leeyahy maxaa u daliila marka qaala waxau yihi wadaliilu qowluhu tacaala daliil waxa u ah yaa ayuha almudair yaa ayuha almudair khitaabkaa nebigu ku dhacayaa marka nebiga calayhi salat slam buu khitaabkan ku dhacayaa yaa ayuha almudair tasiirku waa qofka isduuduuba wey busta iyo wax isasaara qum faandir baa leyi qum istaag faandir ilaahay baa amray waa biamri illahi subxaana wa tacaala an yaquuma inuu istaago oo dadka u digo ayaa la amray qum faandir udig baa leyi dadka warabbika fakabbir wa iyaabaka fadahhir warujza fahjur shiikhaa kulli inoo fasirayo mid mid inoogu qabanaya oo inoo fasiraya warujza fahjur walaa tamnun tastakbir walirabbika fasbir shiikhu waxa yihi raximah llahu tacaala wa macnaa macnuhu waxaa weeye aayadahan qum faandir yundiru wuxuu ka digaayaa cani shirki shirki buu ka digaayaa wayadcuu ila tawxiid tawxiid buuna dadka uu yeeraya wataa qum faandir macnaheed ay shirkigana kadig tawxiidkana dadka ugu yeer warabbaka rabbigaaga fakabbir ay cadimhu bitawxiid allah ku weynee tawxiid oo keliga aabud oo tawxiidka ku weynee wa iyaabaka faahir ay ahir buu yihi shiikhu dahir acmaalaka acmaashaada waxaad ka dahirtaa cani shirki shirkiga ka dahir ay acmaashaada shirki ka dheere marka iyaabka asalku waa dharka wey laakiin acmaal baa loo jeedaa bal halkaan acmaashaada shirkiga ka daahir dharkaagana daahiri oo waxa weeye najaasada ka daahiri na waa noqon karta warujza fahjur arrujzu buu yihi shiikhu waatuu ilaa ilaha fajtanibu rujza min alawhaani wajtanibu qowla zuur fii suurati xaj marka warujz waxa weeye alasnaam waa sanamyada wey ayaa la yihahdaa ruj asalkeeda rujsi waa waxa najaasada ah ha inahu rijzun damu masfuuxa iyo qaansiirka raali rijzi baa le marka arrijzu waana wixii najaaso ah marka alasnaam macnawiyan bay najaaso u yihiin waa dhagax la qoray oo asalkiisu najaaso maha laakiin macnawiyan shirkiga lagu samaynaya najaasaynaya marka waa alasnaam wa hajruhaa see looga dheeraanaya tarkuhaa waa laga tegidda laga tegaayo wey walbaraa'atu minha iyo fogaanshaha laga fogaanayo oo laga beri noqonayo wa ahlaha iyo ahalkeeda qaala waxau yihi shiikhu akhada calaa haada cashara siniin taasi waxay qaadatay inuu dadka tawxiidka ugu yeero shirkigana uga digo toban sanay qaadatay yadcuu ila atawxiid tawxiid buu ugu yeeraayey waka tawxiid ayuu ugu yeeraayey wa bacda alcashri curija bihi ila asamaa markii toban sano uu nebigu dadka ugu yeeraayey nabiga calayhi salaatu wasalaam markii nebi laga dhigay rasuulna laga dhigay toban sano ayuu maka joogay isagoo ugu yeeraayo dhahayo quuluu laa ilaaha ila allah tuflixu war ilaahay caabuda oo keliga caabuda tuflixu waad liibaanaysaan waka ayuu toban sano ugu dhawaaqaay waa beeniyeen si kasta waa la yeelay wuu ugu yeeray waa beeniyeen quraysh dad yar baa rumeeyey nabiga calayhi salatu wasalaam waa abubakar uu hogaaminayo wa bacda alcashara markuu toban sano joogayna curija waa la dheelmiyey ila asamaa'i kor baa loo qaadayo curuujku asalkiisa waxa weeye waa ascuud curuujku waxa weeye meesha la kora baa la yihahda tacriju almalaa'ikatu waruuxu waa su-aala marka sheekh cuthaymiin baa soo khuraaseeyey hameenkii leylatu lisraa walmicraaj oo nebiga la dheelmiyey waa suuratu israa baa ka sheekay subxaana aladii asraa bicabdihi leylan min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baarakna xawla baytulmaqdis baa la geeyey kabacdina samadaa la geeyey marka sheekh cuthaymiin wuxuu yidhi alcuruuju assucuud waxa weye in la koro wey wa minhu qawluhu tacaala tacriju almalaa'ikatu wاlruux ay kor bay koreen wey samaday koreen wa huwa min khasaa'is الnabiy sala اllahu alayh ali wasalam marka waa khulaasaynaynaa bilhameenkaa wixii dhacay oo waxa weye nabiga calayhi salat slam wuxuu la kulmay iyo sidii salaada loogu soo waajibiyey iyo wuxuu samada ku arkay waynu khulaasaynayna oo axaadiistaana waa xadiis saxiix oo bukhaari iyo muslim ayaa wada warinaya aan ku khulaasaynayno oo shiiku isku soo dardaray nabiga calayhi salatu salaam waa min khasaaisihi wey min khasaaisi nabiyi baa la waxyaalihii gaarka nabigu u ahaa alcadiima oo weynaka badan taas ayay ka mid tahay oo waxa weeye lagu tuseeyey cid walba nebiga fadligiisa iyo wanaagiisa intuuna marka nebigu haajirin oo maka ka haajirin isaga oo hameyn joogaa xaramka oo xujrada kacbada iska jiifa ayaa waxa u yimid jibriil iyo malaku jibriil baa u yimid markaasaa calooshiisa la jeexay meeshaa dhuunta ah ilaa iyo meeshaa xudunta ah baa la jeexay markaasa waxay ka soo saareen waxa weeye qalbigiisii markaasaa laga buuxiyey iimaan iyo wanaag oo dhaldhaqay oo biyo santima lagu dhaqay oo iimaan laga buuxiyey oo lagu celiyey waa qudura rabbaaniya ilah baa garan marka laba jeer bay nebiga ku dhacday isagoo caruuroo yara oo min bani bakar la jooga oo halkaa reerkii nuujinayey ayuu maaragtay xalim sacdiya oo reerkii nuujiyey isagoo la joogana qalbigiisa waa la jeexay oo waxa weeya laba malag baa u yimid oo qalbigiis jeexay tanna waa markii labaad halkaasaa iimaan iyo waxaa laga buuxiyey qalbigiisa iyo wanaag markaasaa jibriil kaxeeyey waxaa loo keenay buraaqa baal waxa weeye baqashana xoogaa yar maaragtay baqashoo kale ah xoogaa ka gaaban ayaa loo keenay oo tilaabada meesha ay dhigayso ishu meesha ay ku dhammaata aragtida ayay tilaabadeeda dhigay halkaasuu buraaqadii fulay waa la kaxeeyey waxa weye jibriil baa kaxeeyey waxaa la geeyey baytulmaqdis waa hameen waa hameennimadii isagoo hurdaa la kaxeeyey oo halkaa la toosiyey culammadu marka waxay ka hadlaan ma ruuxdiisii baa la dheelmiyey mise macal jasadkiisii macal jasadkiisii baa la kaxeeyey sababta waxa weeye wuxuuba fuulayba buraaqadii waa la toosiyey waa la kaxeeyey nabiga calayhi salatu wasalaam halkaa markuu tegey baytulmaqdis ayaa markaa waxaa dhacday nebiyadii oo dhan baa laysugu keenay kulli nebi kasta iyo rasuul kasta oo horti la diray ayaa halkaa inta lasoo jamciyey ayuu imaam u noqday oo salaa tujiyey si uu loo caddeeyo fadligiisa iyo wanaaggiisa ule imaamu alambiyaa uu noqday ambiyadiioo dhan buu halkaa ku tujiyey mar alle markuu tujiyey oo waxa weeye ay dhammeeyeen salaadii ayaa jibriil kaxeeyey samada ayuu la koray samada ayuu la koray samadan koowaad markuu gargaraacay oo yidhi jibriil isagaa yaqaan dee qaabka loo mare ayaa la yidhi waa kuma markaasuu waa jibriil kaasal yaa kula socda kaasl muxamed kaasl oo miyaa loo cidir suu yidhi haa waa laga furay markaasay soo dhaweeyeen oo waxay yidhahdeen marxaban bihi fa nicma almajiiu ja soo dhawow bay dheheen dhaweyn wanaagsan mid wanaagsan imaatinkiis inaasin uu yimaado fadow marka marxaba fafutixa lahu waa loo furay marka faidaa aadam marka toddobada sano ayuu xadiidkaa caddeeyey mid walba nebiyadu kula kulmay faidaa aadam waxa weeye fawajada fiiha aadam nabiyullaahi aadam buu ka helay sanadii koowaad buu ka helay markaasaa jibriil wuxuu ku yidhi waa aabbaha aadam asalaam markaasuu salaamo soo dhoweeye marxaban bilakhi saalix wاnabiy saalix buu yihi marxaban buu yihi bilibni saalix akhi maaha bilibni saalix wiilkaygii wanaagsanaa oo saalixa ah wاnabiy saalix nebigii saalixaayo soo dhawow wuu salaamay marka waka waidaa calaa yamiini aadam midigta aadam waxaaba ahra oo dhinacan midigta markuu fiiriyo waxaa la tusayaa arwaaxu sucadaa arwaaxdii dadkii ahlu jannada ahaa markuu xagga bidixda fiiriyana waxaa la tusayaa kuwii ahlu naarka ahaa markuu bidix midigta fiiriyo wuu farxayaa aadam waa qoslayaa waa farxaya wejigiisaa birbirqaya markii uu bidixda fiiriyana wuu naxayaa markaasuu waxa weeye ka naxayaa duriyaddiisaas naarta gashay way ka gudbeen samada labaad bay u gudbeen markaasaa la furay sidii oo kale miyaa loo cidiray haa waa la furay malaa'igtii baa soo dhoweysay marxaban bihi fa nicma almajiiu ja soo dhoweeyey fawajada fiiha yaxya wa ciisa samada labaad wuxuu ka helay nebigu oo ugu tegey yaxyaa nabiyullaahi yaxya yaxya ibna zakariya iyo ciisa calayhi salaam nabiyullaahi ciisa iyo nabiyullaahi yaxyaana waa ilma habreed wey oo culummadu waxay isku hayaan oo khilaaf uu ku jiraa ma laba gabdhoodoo walaalaha kala dhalay mise gabar iyo eedadeed oo maryama oo ciise dhashay iyo yaxye hooyadii ma walaalay ahaayeen mise yaxye hooyadii habaryar bay u ahayd maryam ha oo riwaayadaha markuu nabiyullaahi zakariya kafaalo qaadaayo ciisa ayaa waxay leeay habaryarteed buu qabay marka waxay u badan yihiin mu'arikhiintu inay gabar iyo eedadeed kala dhaleen oo waxa weeye yaxye waxaa dhashay yaxye hooyadii habaryar bay u ahayd baa lee maryama marka ilma habareerna waa la iska yidhahdaayo maadaama ay isku duriyad yihiin halkaasuu markaa soo dhoweeyeenoo jibriil baa u sheegay salaan wuu salaamay way salaameen markaase waxay yidhaahdeen marxaban bilakhi asaalix waannabiy asaalix iyagu waa walaalkood wey ha soo dhowow walaalkaygii wanaagsanaayo nebiga wanaagsanaayo soo dhow soo dhoweeye marka ha wanabiy sal sl markaa nebigiina salaamay iyaguna waa soo dhoweeyeen waka uma curija bi jibriil wuxuu kor buu la koray samadii saddexaad buu tegey waa la furay sidii oo kale waa la soo dhoweeyey malaa'igtii baa ka furtay fawajada fiiha wuxuu ka helay yuusuf calayhi salaam yuusuf ibnu yacquub ayuu halkaana kula kulmay faqaala jibriil baa wuxuu yidhi hada yuusuf fasalim calayhi salaam waa yuusufe wuu salaamay faradda calayhi salaam markaasuu salaamtii ka radiyay ilaa haddaba qofka socdaa wax salaamaya qaala markaasuu waxau yidhi yuusufna marxaban bilakhi asaalix de waa walaale walaalkay wanaagsanaayo soo dhowow waannabiy asaalix nebigii wanaagsanaayo soo dhowow wuu ka gudbay kor baa la sii koray samadii afraad baa la tegey fi samaa araabica haddana jibriil baa dalbay in la furo waa laga furay waa la soo dhoweeyey markaasay soo dhoween malaa'igtiina fawajada fiiha idriis nabiyullaahi idriis ayuu kula kulmay jibriil baa wuxuu yidhi hada idriis idriis weeye fasallim calayhi salaam wuu salaamay markaasuu waxa weeye salaamtii ka radiyey markaasuu wuxuu yidhi marxaban bilakhi saalix waannabiy saalix soo dhowow wey samadii shanaad bay haddana koreen sidii oo kale fawajada fiiha haaruun nabiyullaahi haaruun waa nabiyullaahi muusa walaalkii haaruun ibnu cimraan kor buu uga weynaa isaguna nebi u ahaa waka nabiyullaahi muusa walaalkii wuu soo dhoweeyey sidii oo kale wuxuu yidhi marxaban bilakhi asaalix waannabiy asaalix samadii lixaad bay koreen oo kor bay uga koreen markii la furay ayaa markaa mise waaba nabiyullaahi muusaaba isaguna jooga tii lixaad wuu kula kulma jibriil baa wuxuu yidhi salaam waa nabiyullaahi muusae wuu salaamay wuu soo dhoweeyey wuxuu yidhi marxaban bilakhi asaalix waannabiy asaalix soo dhowow markuu nebigii marka ka gudbay oo sanadii toddobaad loo gudbay ayuu waxaa booyey oo waxa weeye ooyey ninka la yidhaahdo nabiyullaahi muusa markaasaa la maryabkiika maxaa kaa oohinay markaasuu yidhi waxaan ku waxaan la ooyey xusni macnaha wuxuu ka tiiraanyooday ummaddiisii oo waxa weeye intii leeto uu dacwada ugu yeeraayey xaqii markay qaadan waayeen nebigan ummadiisu say uga khayr badnaanayso oo waxa weeye jannada ka horgelaya marka wuxuu yidhi ummadaydi nebigaa iga dambeeyaa la diray markaasaa waxa weeye ummadiisu ka khayr badnaan ummadaydi jannadana ka badan yihiin taas marka nebiyullaahi muusa calayhi salaam marka xusnigan ummadiisiibuu u tiiraanyoonaya ee ummadda nebi maxamed iyo nebiga ma xaasideeyo waxaana kuu caddayn doonaa aakhirka xadiidka ayuuba ummadeenna abaal weyn buuba inoo galayba ka bacdina markaas samadii toddobaad baa la koray samadii toddobaad markay koreen jibriil iyo nebigu ayaaba ibraahim calayhi salaam ayaa halkaa fadhiya mustanidan dahruhu dhabarkiisa saa ugu tiiriyey waxa weye baytulmacmuur qaala wuxuu yidhi jibriil hadaa abuuka aabbaha weeye kan ibraahim lana waa aabbihii wey oo qofka awowgiisa sare aabbaha wey waa la odhan kara fasallam fasallim caleyh waa salaama markaasuu waxa uu yidhi marxaban bilibni asaalix waalnabiyi asaalix soo dhowow wiilkaygii wanaagsanaayo marka nebiyadii kaleoo dhan nebigu walaal buu la yahay amaa aadam iyo ibraahim waa aabbayaashii wey leanna ismaaciil lama sheegin oo waxa weye isaga lanooma sheegin laakiin wakaa halkaasuu marka soo dhoweeyey halkaas ayaa marka waxaa ku dhammaaday toddobadii samo iyo nebiyadii lagula kulmayey awalla nebiyadoo dhan waatuu ku tujiyey oo waxa weeye uu ku imaamka ugu noqday baytulmaqdis taasi marka waxay kutusaysaa takriiman iyo sharaf nebiga la sharfayo oo nebiyadii o dhan lagu soo dhawaafiyey kulli uu soo wada arkay halkaas samada marka toddobaad markii uu waxa weeye kula kulmay nebiyullaahi ibraahim nebiyullaahi ibraahim dhabarka saa wuxuu ugu tiirsanaadaa la yidhi baytulmacmuur beytkaasi waa beyt xajka udhigmaa la yidhiyo samada toddobaad ku yaalla maalin walba waxaa galadaa layidhi toddobaatan kun oo malag ayaa ku cibaadaysta dibna uguma soo noqdaanoo wakti uma helaan waayo maalin walba toddobaatan hor laa sugaysa kabacdi markaas ayaa nebiga calayhi salatu salaam kor loo qaaday ilaa sidrati almuntaha samadii toddobaad waa la dhaafiyey waa meelaan makhluuqu dhaafin wey halkaa marka la geeyey faqashiyaha maa qashiyaha awaamirtii ilaahay nuurkii iyo wanaaggii iyo iftiinkii ayaa nebiga daboolay ilahay baa u waxyooday fa furida farada allahu calayhi asalawaat alkhams laakiin khamsiina salaatan bay farada allahu calayhi khamsiina salaatan fii kulli yowmin waleyl habeen iyo maalin kasta waxaa la yidhi waxaa kugu waajiba konton salaadood markuu lagu waajibiyey ayuu soo noqday markuu soo noqday wuxuu u yimid nabiyullaahi muuse calayhi salaam oo samadii lixaad jooga markaasuu weydiiyo wuxuu yidhi muxuu ilaahay kugu waajibiyey markaasuu ilaahay wuxuu igu waajibiyey khamsiina salaa markaasuu yidhi war ma awoodi kadhaa reer bani israa'iil ayaan waxa weeye ku dadaalay oon si walba ula dadaalay marka ood noqo rabbigaaga ku noqo weydiiso takhfiif ilahay inuu kaa fududeeyo wuu noqday toban baa laga ridi wuu soo noqday muuse haddana u yimid noqon yidha haddana abaalku inoo galay bal fiiri nabiyullaahi muuse calayhi salaam orod noqo buu yidha haddana wuu noqday toban kalaa laga riday haddana noqo buu yidhi toban kalaa laga riday si u waday u waday markii toban soo hadhay ayuu yidhi haddana orod noqo su waa noqdaysaa shan baa laga riday mar alla markii saas ay ku dhammaato shan soo hartay buu yidhi haddana noqo suu yidhi ilaahay waan ka xishoonayaayo raalli baan ku noqonaya shantaydaan qaadanaya markaasaa ilaahay waxa weeye ilaahay waxa uu yidhi waan socodsiiyey ha amdaytu fariidatii ha wakhafaftu cibaadii calaa cibaadii addoommadaydiina waan ka khafiifiyey fariidadaydiina shantaasay noqotay waa khamsu salawaatin waa shan salaadood ajarkeeduna khamsiina salaa allahu akbar halkaas ayaa marka hameenka nebigu nebiyadaasu la kulmay samooyinka o dhan buu tegey salaadaa lagu soo waajibiyey hameenyadaa waxyaalihii uu arkay nebigu waxaa ka mid ahaa jannaduu galay markuu jannadii galay waxa weeye iyadoo dhanba lulu iyo dahab iyo miski iyo ciiddeeda xataa ay miski tahay ayuu ka sheekeeyey nebiga calayhi salaatu wassalaam wax walbuu soo arkay oo halkaas ka jiray aakhiro iyo waxa weeye halkaas ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam la soo kulmay halkaa markaa kabacdi markaa wuxuu yihi sheiku raximah allahu tacaala matnigaan usoo noqonayna intaada khulaasada waxay marka xadiidka imaam lbukhaari iyo muslim iyo kulligaa werinaya risaalana jidha gaara oo sheikha albani uu ku qoraa sida la yidhaahdo alisraa walmicraaj habeenkaa uu kaga sheekeeyey wafurudat calayhi asalawaat alkhams shanta salaadood baa lagu waajibiyey habeenka wasallaa nebigu waa tukaday fii maka maka ayuu ku tukaday halaaa sinin marka horta intaynu ka gudbin nebiga islaamnimadiibuu soo noqday oo waxa weeye jibriil soo celiyo maka la keenay aroortii hore intaynan weli soo toosin waagii markuu baryey buu wuxuu yidhi xalay waa lay dheelmiyey waxaan tegey baytulmaqdis waxaan tegey samada waana soo noqday quraysh waxay yidhaahdeen alla been badana ma meeshii baytulmaqdis aan bil usii socon jirnay bilna kasoo socon jirnay buu halhameen intuu tegey oo samada u gudbay oo wax walba soo maray buu soo noqday alla been badana way ordeenoo abubakar utagay waxay kaala dhegaysa saaxiibkaa maanta beenta uu ku hadlay muxuu yidhi saasuu yidhi sadaqa buu runbuu sheegay marba hadduuba yidhiba runbuu sheegay liannahu isagu sowma dhihin haa waa runtiisu marba haddii uu isagu sheegay waa runtiis hadalna kuma jiro taas ayuu sheegay allahu akbar markaasaa loo bixiyey abubakar asidiiq maalintaasaa loo bixiyey wuxuuna u cadeeyey markaas inuu waxa weeye nebigu intaaso dhan soo maray wafuridat calayhi asalawaat alhamsi shantii salaadood baa lagu soo waajibiyey wasallaa fii maka alaaa siniin ay habeenkaa kabacdi nebigu saddex sana buu maka sii joogay leanna sababtu waxa weeye saddexiyo toban sano nebigu maka joogay toban sana markuu joogay ayaa la dheelmiyey markii adeerkii dhintayo xaaskiisii dhimatayo ayaa markaa la dheelmiyey oo waxa weye maaragtay tobankaas sano aakhirkeeda ayaa waxa weeye khadiijo iyo abu aalib adeerkiisa oo difaaci jiray iyo dhinteed kabacdina markaas samada loo qaaday oo waxa weeye arrimahaas oo dhan uu soo maray kabacdi marka saddex sano sii joogay oo aan weli la hijroonin oo nebigu uuna hijroonin alaaa siniin saddex sano sii joogay wa kaana yusalli nebigu wuxuu tukan jiray salaadaha rubaaciga laba laba ragcadood duhurka labo casarka labo cishaha labo maqribka caadi bu ahaa salaada subaxna caadi bay ahayd kabacdi markaas kabacdi markuu soo hijrooday ayaa waxa weye salaadii muqiimkana waxaa laga dhigay waxa weeye afar afar rubaacigii salaadii safarkana laba labadeedii baa loo daayay oo xadiidkii cumar ibn khadaab baa caddeeyey salaada safarka iyo inay waxa weye iyo iyo caaisha iyo baa wariyo waa saxiix wa wabacdaha umira bilhijra kabacdina waxaa la amray inuu hijroodo oo waxa weeye ka hijroodo magaaladan ayaa la amray ila almadiina madiina inuu u hijroodo maka inuu ka tago oo madiine u hijroodo ayaa la amray amara allahu subxaana watacaala nabiyahu bilhijra nebigu hijro ayaa la amray marka intuuna isagu hijroonin ayaa waxyaalo badan dhaceen oo saxaabadu hijrootay oo ardulxabasha u hijroodeen oo waxa weeye markii dambena qaarkoodba madiine u hijroodeen oo aada iyo aad waxa weeye loo cadeeyey amaa iyadana waa khulaasaynaynaa qaabkii nebigu u hijrooday iyo waxa weeye sidii loogu amray sheekh cuseymiin waxau yidhi amara allahu subxaana wa tacaala nabiyahu moxamed sal slam bilhijra hijro ayuu amray ilaahay ila lmadiina madiine inuu u hijroodo lianna ahla maka sababtu ku kalata maxay ahayd nimankii reer maka manacuuhu waa u diideen an yuqiima dacwatahu dacwadiisa inuu oogo waa u diideen bishii wuxuu hijrooday nebigu fii rabiici alwal min alcaami aali cashar sanadkii saddex iyo toban markay ahayd oo nebinimada uu saddex tobankii sano hore iyo saddex sano markuu joogay ayaa la amray markaasuu nebiga calayhi salaam u hijrooday markaa ila almadiina muhaajira ila llahi subxana watacaala min maka ila oo waxa weye beledkiisao koowaad ahaa oo waxyiguu ku bilaabay oo ku dhashay kabacdi markay reerkoodii ka saareen oo dhibaato u geysteen ayaa keentay inuu hijroodo sababtii la kowsatayna waxay ahayd saddex iyo tobankaa sana markuu nebigu joogay oo waxa weeye reer madiina laga helay ay ansaar islaameen oo baycatulcaqaba watay intay yimaadeen nebiga ay aqbaleen nebigu wuxuu samayn jiray markii xajka dadku yimaadaan ayuu oran jiray quraysh waa ii diideen inaan diinta ilaahay gaarsiiyo dadkee yaa mas-uuliyaddeeda qaadayo oo dhulkiisa igeynayo oo dacwada igala qayb qaadanayo niman marka reer madiine ah oo kasoo ha- kasoo xajiyey meesha la yidhahdo madiina ayaa waxay yidhahdeen wallahi ninkaani waa ninkii yahuudi inoogu faami jidhay oo yahuud baa waxay odhan jireen waa si ilaahay yidhi walamaa jaahum walamaa jaahum rasuulun ay yastaftixuuna min qabl macnaha markii hore rasuulun musadiqun limaa baynahu ay garanayaan wa kaanuu yastaftixuuna min qabl waxay odhan jireen yahuuddu nebi baa soo dhowaaday xilligiisii markuu yimaado baa idinla dagaalamaynayo ida baabiinayna idinku wataniyiin baati bay ansaarku odhan jireen ansaartii baa uga hormartay marka markay nebiga heshiiskii la galeen oo qurayshi ogaatay oo saxaabadii uu nebigu yidhi madiine u haajira ee waxay is yidhahdeen haddii hadda uu nebiguna haajiro ee ciidan buu helaya awood buu helaya hadhowna weynu kusoo duulaya dowlad dhan buu noqonaya iskama celin karaysaan maxaad samaynaa waa tashadeen waxay yidhahdeen maxaynu samaynaa aan ka hortagno maxaan samaynaa marka habeenkii dambe ayay shireen waxay ku shireen oo isugu yimaadeen daar la odhan jiray daaru nadwa ayay isugu yimaadeen waa la teliyey qaar waxay dhahdeen axirno qaar waxay dhahdeen xagga yeelno qaar waxay yidhahdeen waxbay is sheeg sheegeen shaydaankii weynaa abujahl ayaa waxa uu yidhi anigu waxaan arkaa boqol wiil aynu ka soo xulno qabiil walba qabiil walba aynu wiil ha wuxuu yidhi qabiil walba oo qabaa'ilka quraysh ka mid oo maka degan jifi walba waa in laga soo qabtaa wiil xoog leh oo shaab oo dhallinyaro ah seef waa inaan u dhiibnaa af badan wiilashaa marka oo dhan hal mar nebiga intay u tagaan maxamed hal mar ha ku wada dhufteen seef si aan loo oran hebel baa dilay iyo hebel baa dilay hadhow marka nimankan waxa weye reer bani cabdimanaaf oo waxa weye jifadii nebiga iyo reer bani haashim iyo dee ma qurayshoo dhan bay iska dhicin karaan raalli waxay ku noqonaya inay diyo qaataan diyadahaasaan marka qaybsanaynaa oo waxa weeye u qaybinaynaayo siinaynaa oo diyaday raalli ku noqonaya leanna kulligeen inagama dagaalami karaan faaclamahum allahu ilaahay baa ogeysiiyey marka nebiga calayhi salaatu wasalaam ee makrigaa ay samaynayaan ha makrigaa iyo dhibaatada waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka oo yaqtuluuka oo yukhrijuuka waatay waa markay ka fakerayeenoo ka tashanayeen ilahay baa marka u waxyooday mar alla markiisaa loo ogeysiiyey ayaa waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu amray inuu hijroodo marka weliba intayna nebiga la amrin baa abubakar wuxuu damcay markaa cumar iyo waaba sii tageenoo madiina la jira abubakar baa wuxuu dacay maalin dambe inuu hijroodo nebigaa wuxuu yidhi sug calaa rislika yaa abubakar waxaan rajeynayaa in la ii idmee u kaadi in hadhow israacnowa halkaasu abubakar wuxuu diyaariyey laba laba halaad oo aada u fiican oo lagu safro oo safar lagu galo oo aada u wanaagsan ayuu diyaariyey maalintii dambe duhurkii maray tahay oo wiiro wiiro ah oo la hargalay ayaa nebiga calayhi salat slam sida caaisha warinayso abubakar iyo iyo caaisho oo yara oo markaa dee gabar yara ah laakiin nebiga ku mehersan oo iyadoo yar baa lagu meheriyey ayaa waxa weeye guriga abubakar buu nebigu albaabka soo garaacay bise waaba nebigii markaasuu abubakar intuu kacay wuxuu yidhi walle arrin adag baa maanta timid nebiga xilligaan oo kale ma imaan jirin rasuulka ilaahi maxaa ku soo saaray ha markaasuu wuxuu yidhi iga saar dadka kula jooga rasuulku ilaahi waa xaaskaagii unbuu yidhi cid kale lama joogto ha caaisha waa ehelkaagii markaasuu wuxuu nebigu u sheego wuxuu yidhi waxaa lay amray inaa hijroodo marka ina diyaari markici markaasuu wuxuu yidhi rasuulka ilaahi laba halaad baan diyaariyey mid ka mida qaado may buu yidhi nebigu lacag baan ku qaadanaya waayo hijrada cibaado weeye ma raba in wax iga dhex galaan oo nebigu lacagtiibuu celiye waka halkaasay bixeen marka horay marka kada ay hijroone intay bixeen ayay waxa weeye qaari fawr galeen oo godkiibay galeen marka ha jabalu fawr godka la yidhaahdo ayay galeen saddex hameyn bay ku jireen cabdullahi ibni abibakar oo waxa weeye abubakar wiilkiisii oo aada wiil qaaliya ahaa ayaa wuxuu samayn jiray intuu maalintii oo dhan soo dhegadhegeeyo oo soo dhegaysto nimankan quraysh waxay ku tashanayaan ayuu hameenkii mugdiga markay noqoto uu nebiga u tegi jiray iyo abubakar aabihii markaasuu halkaa u warrami jiray waxay samaynayaan oo dhan cunto iyo waxa weye caano iyona wax u geen jiray halkaa ninkii ariga raaci jiray abubakarna oo waxa weeye addoonkiisaana halkaasu wuxuu soo marin jiray raadkiisiibuu arigii soo marin jiray si uu u baabi'iyo waka halkaasay markay godkaa saddex beri ku jireen meel walbay ka raadiyeen ilaa ay godkii inta soo dulmareen waxa weye uu abuubka yidhi rasuulka ilaahayow haddii midkood ka mida ina soo eego oo lugihiisa hoosteeda eego way dul marayaan godkii hoos eegi mayaan ilaahay baa ina tiray oo ina arki lahaa markaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam abubakar ku yidhi laa taxzan hawelweli ina allaha macana ha ilahay baa inala jira maa dannaka ya abubakar maxaad u malaynaysaa biitnayni allahu haaliuhumaa ha marka waxa weeye labo ilaahay sabixeeyo ha waa markuu ilaahay ba yidhiba id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana fi suurati oba ilaahay ku cadeeyey oo waxa weeye qur-aanka intaa ugu soo degay saddex bere markay halkaa ku jireen oo qurayshi quusatay oo la yidhi iskadaa ninkaa tegiyey markee ayay wuxuu sameeyeen bay soo baxeen xagga xeebta ayay qaadeen waa baxeen marka qurayshi marka waxay tihi ninkii keena ama madaxooda keenoo soo dila ama waxa weeye labadoodiiba keena waxaanu siinaynaa diyadiisii waka marka suraaqa nin la odhan jiray baa maalinta dambe markay baxeen ayaa wiil u sheegay wuxuu yidhi halkaasa arkaya laba ninoo sii socota oo wata geed faras buu qaatoo waa ka daba tegay oo yuhubkiisii mar alle markuu usoo dhowyahay ayaa ilaahay dhulka la gooyey markaasuu bariyey oo yidhi ilaahay ii bari waa ku nabadgelinayaaye markaasu waxa weeye ilaahay u baryey meesha laga soo saaray markaa kabacdi ayuu wuxuu yidhi waxa weeye ballan buu qaaday inuusan sheegin oo waxa weeye ilaa markada intuu soo noqday oo qurayshtii raadinaysa ku yidhaahda may dhinacan anaa ka soo dayayo ma jiro horta meelaha kale ka raadiy wuu arkay inuu ninkaani mucjiso yahay nebi yahay ayuu arkay sawaayna waaba islaamay radia allahu canhu walamaa samica markay maqleen marka ahlu madiina markay maqleen nebigii inuu soo baxay oo waxa weye soo hijrooday ayay maalin walba banaanka usoo bixi jireen iyagoo hubkooda iyo seefahooda wata oo soo dhaweynaya ayay maalin walba soo bixi jireen qoraxdu markay kuulaatay way iska hargeli jireen ilaa maalintii dambe markay wiira wiirihii noqotay oo ay hargaleen oo soo noqdeen ayaa waxaa meel fuulay kor meel kore oo waxa weeye dabaq saraa waxaa fuulay nin yahuudiya markaasuu wuxuu arkay iyagoo waxa weeye wiirawiiruhu qarinayo oo balanteedka harkii markay noqoto wiirawiiraha qarinayo oo soo socda waa qaylay yaa macshar alcarab haadaa jaddukum ay xadukum waa kan kii aad sugayseene halkaas hal mar bay intay maqleen ansaartii iyo muhaajiriintii ayay nebiga ka hortageen calayhi salaatu wasalaam iyagoo kulligood ku heyeysan waxa weye hubkoodii iyo seefahoodii oo waxa weeye diyaar garoobay oo tusaya nebiga inay diyaar u yihiin inay difaacaan leanna awal bay ballan qaadeen hadduu madiino yimaado inay difaacayaan oo waxay ilmahooda iyo caruurtooda iyo dumarkooda ka difaacaan inay ka difaacayaan oon cidno usoo xadgudbi karin ayay horay u ballan qaadeen ansaar halkaa ayuu nebigu marka madiino yimid oo degay oo waxa weeye bilaabay inuu waxa weye halkaa dacwadii marka laga aasaaso oo dawla islaamiya halkaasay ka aasaasantay amaa sheikhu waxa uu yihi walhijratu hijra maxaa la yidhahdaa marka qaala waxau yihi walhijratu hijra waxaa weeye alintiqaalu in laga tago oo laga gadoomo min beledi shirki beledkii kufriga iyo shirkiga ilaa beledi lislaam beledkii islaamka in loo hijroodo taasaa hijro la yidhahdaa waa sidaa uu shiikhu ku tacriifiyey hijra tacriifteedu waa tarku beled اlkufri ilaa beled اlislaam marka asalkeeda hijra luuqadda waxaa lagu yidhaahdaa waa ma'khuudu min atarki oo hajara bay ka timidoo waa tarki wey ha hebel hajara balayda ama sharciga waa sida shiikhu uu ku tacriifiyeyo wahiya min bilaad waxa weye atarku beled min beled اlkufri ilaa beled اlislaam beledu shirki maxaa la yidhahdaa marka sheekh cuseymiin wuxuu yidhi wabeledu shirki huwa aladi beledu shirkigu waxa weeye beledkii tuqaamu fiiha shacaa'ir alkufri waxyaalaha kufriga calaamadaha kufriga beledka lagu oogo sida waxa weeye shirkiga gaalnimada waxaa beledka lagu oogo ayaa la yidhaahdaa oo aan la ogolayn shacaa'irta islaamka in lagu oogo sida waxa weye maaragtay adinka waxa weye maaragtay salaadihii calaa wajhin caam si caam ah aan loogu oogaynin macnaha calaa wajhi lkhusuus waa lagu oogi karaayo waa dhici kartaa sida hadda halkan wadamadan ee gaaladaba dad muslimiina oo waxa weye aqaliyaada inay masaajid iyo salaadii tukadaan adinkii ayna kor qaadi karin laakiin inta hoos u adintaan ay salaadoodii tukadaan oo naftooda ay ku ogaan shacaa'irtii way dhici kartaa laakiin ku noqon mayo beledkaasi beled islaam marka wuxuu yihi shek cuthaymin raximah llahu tacaala beledkaasi ku noqon mayo min beled lislaam ma noqonayo mar haddii ay tahay shacaa'irtaas aan lagu oogeynin calaa wajhin caam amaa beledka islaamka waxaa la yidhahdaa buu yihi beledka lagu oogo shacaa'ir alislaam sida adaanka ciidda salaada wax walba oo shacaa'irta islaamka ay tahay shacaa'ir qaa'ima taas ayaa la yidhahdaa beled lislaam qaala sheikhu wuxuu yihi walhijratu fariidatn calى hadihi اlumma min baladi shirki ila baladi اlislaam waxa uu yihi markuu hijradii inoo tacriifiyey ayuu waxa uu yihi walhijratu hijradii fariidatn waajib wey calaa hadihi اlumma ummadan waajib bay ku tahay min baladi shirki in beledkii gaalada laga tago ila baladi اlislaam waa fariida qaa'ima ila qiyaami الsaaca wahiya baaqiyatun ilaa an taquuma asaaca ilaa wayna taagantoo way jiraysaa ilaa uu qiyaamuhu dhaco oo waxa weye aakhiro la gaaro waxa weye way jiraysaa marka saasuu sheekh cuthaymeyn lagu tacliiqiye wuxuu yihi hijradii waxa weeye way jiraysaa waa fariida waa waajiba yay waajib ku tahay kullu mu'minin laa yastatiicu idhaara diinihi fi baladi alkufri qof walba oo mu'mina oo aanan awoodi karin inuu muujiyo diintiisii beledka uu joogo waajib waxaa ku inuu ka hijroodo liannahu mar haddaynan u suurtagal ahayn inuu diintiisii ku dhaqmo waxa weye waajib waxaa ku inuu ka tago waayo qaacidaa jirta usuul ee la yidhaahdo maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fa huwa waajib waajib wey daliil maxaa u ah marka wdaliilu qowluhu tacaala waxaa daliilu ah ilahi waxau yihi ina aladiina tawafaahum lmalaa'ikatu daalimii anfusihim ina aladiina kuwii tawafaahum lmalaa'ika malaa'igtii ay oogsatay waa yowmu bader bay ahayd bali daalimii anfusihim iyagoo naftoodii dulmiyey qaaluu fiima kuntum macnaha mushrikiintii beder dagaalka soo galay ayaa waxaa soo raacay baa la yidhi niman mu'miniina isqarinaayo fima kuntum ale xaggee waad ahayd maxayna ku dhex daray dadkan qaaluu waxay yidhahdeen kunnaa mustadcafiina fi lard waxaanu ahayn kuwa dhulka lagu addoonsaday qaaluu waxay yidhahdeen malaa'igtii alam takun ardullahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha dhulka ilaahay waasac sow maaha inaad uhaajirta ilahay wuxuu yihi faulaa'ika ma'waahum jahannama wasaacatu masiira kuwaas hoygoodu jahanamuu noqday wasaacatu masiira meel loo noqdaana xumaatay jahannama ila almustadcafiin kuwii mustadcafiintaa mooye oo min alrijaali rag ahaa wanisaai dumar ahaa walwildaani caruur ahaa laa yastadiicuuna aan awoodaynin xiilatan walaa yahtaduuna sabiila waddo ay maraan garan maayaan xeeladna male qaabkay u haajiri lahayeenna garan maayaan fa ulaa'ika casa allahu an yacfuwa canhum kuwaas ilaahay wuu cafiyey wuxuuna mudan yahay inuu cafiyo wa kaana allahu cafuwan gafuura aayadahaas markaa fii suurati nisa ayaa ilaahay kaga hadlay waxa weeye inay hijradii kutusayso inay waajib tahay sheekh cuthaymin wuxuu yihi fi hadihi alaaya daliilun daliil baa ku sugan cala ana haulaai aladiina lam yuhaajiruu kuwaas aan soo haajirin maca qudratihim iyagoo awooda inay haajiraan cala alhijra hijradii iyagoo awooda aan soo haajirin malaa'igtii inay waxaweye canaanatay oo tawbiifisay oo ku odhanayso maxaa ida dhigay meeshaan haddaad mu'miniin tihiin maxaad u haajiri weydeen maxaad uga bixi weydeen haddaba tawbiikha noocaasa markuu ku dhacay oo waxa weeye arrintaasi ay ku dhacday kuwii mustadcafiinta ahaa oo iyagu cududaarka haystay ilaahay waa cafiyey amaa kii aan coodaar haysan arrin khatar uu ku sugan yahay oo waxa weeye aad iyo aad ayuu khatar ugu sugan yahay marka in aad iyo aad loo dadaalo oo waxa weye arrintaa lagu dadaalo beled ulkufri laga tago wey waana inoo imaan doontaa wa qowluhu tacaala baa deliilaa yaa cibaadiya aladiina aamanuu kuwii ilaahay rumeeyeyow kuwii rabbi rumeeyeyow ina ardii waasicatun buu yidhi ilaahay dhulkaygu waa waasi dhulkaygu waa waasi fa iyaaya tacbuduun dhulkaa waasica igu caabuda faraha badanoo dhulkaa weyn igu caabuda isaga taga meesha laydinku dhibay qaala waxau yihi shiku qaala albaqawiyu raximah llahu tacaala sababu nuzuuli hadihi alaaya aayaddan sabab nusuulkeedu wuxuu ahaa fi lmuslimiin kuwii muslimiinta aladiina bimaka maka joogay lam yuhaajiruu aan soo haajirin naadaahum allahu biismi liimaan ilahay wuxuu ugu dhawaaqay biismi liimaan oo mu'miniin bay ahaayeen waka biismi liimaan ayuu alla ugu dhawaaqay oo ma gaaloobin laakiin dembi weyn bay ku dhaceen inay soo haajiraan bay ahayd waay shoctame wuxuu yihi tafsiirka imaam albagawi lafdigaa kuma yaallo waa dhici karta inuu bilmacnaa marka shiiku ku wariyey ayaa dhici karta wadaliilu hijra wadaliilu hijrada waxaa daliilu ah fi sunna sunnaha waxaa daliilu ah min asunna ha wadaliil waxa yihi wadaliilu cala lhijra hijrada waxaa daliilu ah min asunati sunnada daliilu ah qowluhu sala allahu alay wasalam nabigu uu yihi calayhi salaatu wasalaam markii uu nabigu maka yimid oo maka u qabsada wuxuu yidhi laa tanqadicu alhijra waa fatxu maka laa tanqadicu go'i mayso alhijratu hijradii xataa tanqadica altawba ilaa towbaddu ay go'do ma go'ayso hijradii ilaa towbaddu ay go'do oo toobad la waayo hijradii waa jiraysa walaa tanqadicu tawba towbadiina ma go-ayso xataa tadluca ashamsu min maqribihaa ilaa ay ka soo baxdo qoraxdu meesha ay u dhacdo xadiidkaas ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ku caddeeyey inay hijradii jirayso ilaa qiyaami saaca sababtu waxa weeye maalinta ay qoraxdu soo baxayso meesha u dhacdo ka soo baxayso waxa weeye waa markaa adduunkii kharaabay waa intihaa alcamal asaalix waa maalinta camalka saalixa uu dhammaanayo waa maalintu ilaahay yihi yowma ya'tii bacdu aayaati rabbik laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qabl aw kasabat fii iimaaniha khayraa waa maalinta waxaa lii marka bacdu aayaati rabbi waxa weeye waa maalintaas waxaa soo baxayadaa lihi laba calaamadoodoo waaweyn duluucu shamsi min maqribiha qoraxda ayaa waxay ka soo baxaysaa meesha u dhacdo markaasaa daabadiina lasoo saaraya markaasay waxay calaamadaynaysaa wax walba oo waxaw qof walba calaamad bay ku dhufanaysa kii mu'min ahaa halkaa salaantaada waxay kaga dhufanaysaa mu'min kii gaal ahaana waxay halkaa salaantaa kaga dhufanaysaa kaafir camal dambe oo la aqbalayana ma jiro tooba dambe oo la aqbalayana ma jirto halkaa ayay ku dhammaanaysaa oo waxa way ku joogsanaysaa camalkii amaa marka hijrada shuruudeeda iyo iqaamada la degayo bilaad alkufri uu qofkii ku sugnaanayo waxa insha allahu tabaaraka watacaala darsiga soo socda ayaan ku khulaasaynayna sida sheekh cusaymiin u khulaaseeyey ayaanu kusoo qaadaynaa insha allahu tabaaraka watacaala iyadoo aada iyo aad u dheer oo aynu ku khulaasayn doono insha allahu tabaaraka watacaala